balse marka hore ku soo dhowaada faaqidaada toddobaadka waa kan wariyeenna muqdisho cabdicasiis barrow
kulanti wanaagsan dhegaystayaal daawadayaal ku soo dhowaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo si toosa idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o e da waxaana idinla socodsiin doonaa anigoo cabdilcasiis barrowa guud ahaan barnaamijka waxaynu ku faaqidi doonaa khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ee ku aadan hanaanka geedi socodka siyaasadda doorashooyinka soomaaliya barnaamijka waxaa igala qaybgelaya doctor xasan sheekh cali nuur oo ah aqoon-yahan wax ka dhiga jaamacadaha ku yaala dalka islamarkaana dhiga siyaasadda sidoo kale waxaa barnaamijka igala qaybgelaya rofesor liibaan xuseen ciise oo kuliyadda sharciga ka dhiga jaamacadda muqdisho sidoo kalena xubin firfircoon ka ah ururada bulshada rayidka ah ee soomaaliya sidoo kale barnaamijka waxaa inala faaqidi doona oo inala jooga cabdulqaadir maxamed cusmaan oo loo yaqaano cabdulqaadir barnaamij waa falanqeeye faalleeya siyaasadda gobolka geeska afrika oo ay soomaaliya ka mid tahay dhammaantiin aad baan idinkaga mahad celinayaa marka hore barnaamijkan inaad marti inoogu tihiin waxaan jecelahay doctor xasan sheekh cali nuur inaan ku bilaabo doctor xasan sheekh cali aad baad ula socotay soomaaliya waxay ka taagnaa maalmihii dambe khilaafkan soo laablaabtay u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha oo sanad iyo dhowr bil uun keliya wada jooga doorashadii soomaaliyana aad bay dib ugu sii dhacaysaa khilaafkan maxaa soo celceliyay bismillahi raxmaan raxiim marka hore waxaan rabaa inaan caddeeyo mowqifkayga siyaasiga ee ku aadan madaxda aad magacooda sheegtay aniga mudane maxamed cabdulaahi farmaajo agtayda wuxuu ka yahay madaxweynihii hore ee soomaaliya rooblena wuxuu agtayda ka yahay ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta ayuu agtayda ka yahay mabda-iyan qofkii fikirka fikirka la qabana waa ku ixtiraama khilaafkan haddii uu aan meesha uu ka yimaado aan dib u milicsanno wuxuu ka imaanayaa waxaa qaldamay waddada ay ahayd siyaasadda soomaaliya inay ku socoto oo ahayd waddada nabad wax ku raadinta wada hadalka isqaadashada wada lahaanshaha dowladnimada iyo in siyaasadda soomaaliya ay ku jirto weli marxaladii dib u heshiisiinta oo aysan gaarin siyaasadda soomaaliya amar ku taagleen iyo xoog ciidan wax ku raadin waxaan ula jeedaa madaxweynihii hore soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa waxay la noqotay siyaasadda soomaaliya in lagu xallin karo xoog ciidan iyo beebayaal iyo duufaan waxayna ahayd siyaasadda soomaaliya maadaama soomaaliya ay tahay waddan dumey oo dibu heshiisiin iyo isu keenid ku jira inuu qaato wadadii nabadda ee dadka asiga ka horreeyey ay ku shaqeeyeen oo dadka laysugu keenaayo oo siyaasadda laisla lahaa si kale haddii loo dhigo soomaaliya dhibaatada ka taagan way fara badantaha laakiin waxaa madax u ah waxaa luntay odaytinimadii siyaasadda soomaaliya siyaasadda soomaaliya waxay weysay nin ka odayeeya oo geed fadhi u noqda oo tiir u noqda oo laysugu yimaado oo dadka isugu keena raalli ahaanshahooda iyo rabitaankooda aad baad umahadsan tahay cabdulqaadir barnaamij waad arkaysaa dooda rofesor xasan sheekh cali uu leeyahay odaytinimadii siyaasadeed oo luntay waxay sabab u tahay khilaafkan mar labaad inuu dib u soo laabto sanad iyo afar bilood oo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu ay wada shaqaynayaan maxay kula tahay adiga khilaafkan sal
khilaafkani waxaa sal u ah runtii markaad fiiriso taariikhda sooyaalka doorashooyinkii soomaaliya ka soo dhacay khaasatan kuwii dalka gudihiisa ka dhacayay sanadkii laba kun toban iyo labo oo runtii aan goobjoog u ahaa iyo sanadkii laba kun toban iyo lix waxaa dalka hogaaminayay ra-iisul wasaarayaal horay xilal oo qaran oo dalka ah soo qabtay cabdiweli gaas intuusan ra-iisul wasaaraha noqon wuxuu soo noqday wasiir dowladdii madaxweyne farmaajo uu markaas ra-iisul wasaaraha ka ahaa markuu madaxweyne farmaajo oo ra-iisul wasaare markaas ahaa xilka ka degayna waxa qabtay wasiir ka mid ah golihiisii wasiirada oo khibrad leh iyadoo runtii mar walba oo doorashada la gelayo ra-iisul wasaaruhu iyo madaxweynuhu aysan islahayn haddana waxay ku guulaysteen in ra-iisul wasaarahaasi uu doorashadii gaarsiiyo nambarkii markii labaad oo laba kun toban iyo lix waxaa dalka ra-iisul wasaare ka ahaa sanad sanadihii ugu dambeeyey ra-iisul wasaarihii hore cumar cabdirashiid sharma arke oo runtii markaa ka hor soo noqday ra-iisul wasaare soo noqday markaasna ra-iisul wasaare ah runtii labadooduna waxay si cad u sheegayeen inay madaxweyneyaal ahaayeen laakiin ra-iisul wasaaraha hadda joogo maxamed xuseen rooble runtii khibraddiisa siyaasaddu waxay ka bilaabatayba ra-iisul wasaarenimada taasaa waxay tahay in uusan lahayn khibraddii runtii dalkan lagu gaarsiin lahaa doorasho intii afar iyo tobanka bilood ahayd uu joogay ra-iisul wasaaruhu wuxuu wakhti badan ku lumiyey safaro dibadda ah oo aanan macno badan doorashada u lahayn wuxuu wakhti ku lumiyey xilal qaadis oon macno badan doorashada u lahayn wuxuu wakhti badan ku lumiyey dagaal uu la galay hay-adihii amniga ooy ugu horeyso hay-adda nisa runtii aada la socotaan hadda oo la joogo maalmahaana waxaad dareemaysaa arrimo kale oo runtii aanan xataa qadiyadiisa iyo gartiisa aanan u khidmaynayn ayuu runtii sii galay waxaan rabaa rofesor liibaan xuseen ciise oo bulshada rayidka ka tirsan inaan u imaado rofesor waad la socotay khilaafkan uu soo taagnaa dhowr jeer dadkii dadaalada qaybta ka ahaa in xal la gaaro ayaad ahaydeen khilaafkii mar kale ayuu dib usoo laabtay aragtida ad qabtaan muxuu yahay bismi illahi raxmaan raxiim waa v o waa mahadcelinaya iyo dhammaan asxaabtayga la qaybgelaya barnaamijkan iyo daawadayaashaba waxaan leeyahay khilaafkan waa khilaaf oo waa markii labaad labada mas-uul uu soo noqdo waana ficlan waxaan is leeyahay waa ayaan darro weyn wey iyo niyad jab shacabka soomaaliyeed u timi marxaladan iyadoo la joogo waktigii kala guurka ahaa ee la sugaayey inay doorashooyinkii dhammaystirmaan way bilaabmeen ha ka jiraan cabashooyin ha ka jiraan yani murano kala duwan oo habraaci iyo ha ka jiraan laakiin waxay ahayd marka kan aragtideenna aqoon-yahan ahaan iyo bulsho rayid ahaanba in xoogga la saaro oo lagu mashquulo see loo yani dhammaystiri lahaa doorashooyinkan loona turxaan bixin lahaa cabashooyinka yaalla waa wax ugu muhiimsan ee mataqaanaa ee in la abaara ay ahayd laakiin awoodaha iyo dhinacyadaas in xoogga la saaro ma ahayn mas-uuliyadda ugu muhiimsan inay mas-uuliyiintu isku wada kaalmaystaan taa ayay ahayd laakiin waxaad moodaa tii in la hareer maray oo yani aada moodo khilaafaad mararka qaarkood yani laga daaqsan karay yani ama gar ku lahow ama gar ha ku lahaanin laakiin marxaladatan oo aad waddanka uu ku jiro marxalo kala guura dastuurkiisu aysan dhammaystirneen marjiciyad oo loo soo noqdo oo dastuuri ah oo kala saara khilaafaadkan uusan jirin waxay ahayd odaynimo iyo hogaannimo in la muujiyo waa gartay waan u imaan doonaa waa fikir dad fara badan ay bannaanka keenayeen rofesor xasan sheekh cali sida cabdulqaadir barnaamija uu ku doodayo waxa uu leeyahay khilaafaadkan inuu soo noqnoqdo waxaa sabab u ah ra-iisul wasaaraha oo aan karti badan lahayn sida uu hadalkiisa u dhigay anoo isiga qaadanaya arrintaasa sabab u ah buu leeyahay oo doorashadii afar iyo toban bilood uu horu dhaqaajin waayey sida madaxtooyada waa ay ku eedaysay inay arrintaan ay sabab u tahay adigu ma qabtaa doorashooyinka ra-iisul wasaare ahaan siyaasadeed aan lahayn inuu caqabad ku yahay anigu dabeecadayda siyaasadda waxaa ka mid a ama dibeedka waxaa ka mid a inaan tayda sheegto oo aanan qof tiisa aan ku faragelin taasi waa princibal aan aan leeyahay laakiin su-aashu waxay tahay asal ahaan yaa la rabay dalka inuu doorasho ka qabto ma odaga ummaddu ay ku heshiiso inuu oday u noqdo ayaa doorashada laga rabay mise nin kalaa laga rabay laba kun laba iyo tobankii doorashadii dhacaysa haddaan tusaale usoo qaadanno sax waaye cabdiweligaas oo ra-iisul wasaare ahaa si fiican buu ula shaqeeyey madaxweynihii waagaas joogay xasan sheekh laba kun lix iyo tobankii toddobiyo tobankii ra-iisul wasaarihii waagaas joogay cumar cabdirashiid si fiican buu ula shaqeeyey madaxweynihii waagaas joogay laakiin mas-uuliyadda iyo odaytinimada iyo hogaaminta iyo hagidda waxaa lahay oo hogaaminayey laba kun labaiyo tobankiina sheekh shariif laba kun lixiyo tobankiina xad shaqa hogaaminayay marka sidee bay ku dhici kartaa nin asigu tiisii gabay in la siiyo credit ee ninkii la- la maagay ha lagu ge- gegebeysto ee asaga la saaray laba culays Maxaa- max- max- yani waxay ka dhigan tahay tafsiir tafsiir guud haddaan ka bixino hadalkaasi haddii aad dul istaagto maxaa loola waxay jeedaa?
ka dhigan tahay yani waxay ka dhigan tahay annagoo eedeyn lahayn cabdiwiilgaas ka waran oo oo tiisi iyo tii sheekh shariif xambaari lahaay ama cumar cabdirashiid oo mas-uuliyaddiisa iyo mas-uuliyadda xasan sheekh dusha loo saari lahaay ayadoo xasan sheekh uu feelgaroobey ayadoo sheekh shariif feelgaroobey haddana ma eedeyn lahayd cumar cabdirashiid iyo cabdiwiilgaas ma eedeyn lahayd loojiga caqligaa diidaaya annagoon qofna hadda aan fikirkiisa aan ku khilaafayn marka waaba meesha keli ah oo ay ay ay ay ku kala duwan yihiin doorashooyinkan laba kun labaiyo tobankii doorashada dhacday waxay ku astaysan tahay doorashada sheekh shariif qabtay iyadoo owla qabtay cabdiweli gaas laba kun lixiyo tobankii toddobiyo tobankii waxay ku astaysan tahay doorashadii ou qabtay xasan sheekh iyadoo owla qabtay cumar cabdirashiid laakiin tani waxay ku astayn- astaysnaan doontaa doorashadii ou qabtay roble maxamed xuseen roble ay- ay- ayay noqon doontaa marka waa u jeedaa meesha dhibaatadu ka jirto intaas waxaa dheeri ah fiiri dulqaadka iyo odaytinimada uu sheegay rofesor liban anna aan ku raacsanahay madaxweyne sheekh shariif isagoo asagoo musharax madaxweyne ah ayaa ra-iisul wasaarihi asagoo uu maga- magacaabay ayaa wuxuu yidhi "Mud- mud- mudane madaxweyne anna waxaan ahay musharaxaan oo yidhi markaasay is-aqbaleen oo iyagoo laba musharaxa oo laba oday ah oo soomaali ah ayay soomaaliya bootiyeen sidaasoo kale cumar cabdirashiid oo asna wuxuu noqdo musharax asagoo musharax la ah madaxweynihii magacaabay wax dhibaataa kama jirin gacmahay ishaysteen shaqaday isla qabteen bal fiiri hadda hal waktigan maxaa dhacay khayre asoon dhihin musharaxaan ahay ayaa wuxuu yidhi keli ah doorasho ha la qabto meesha ka tuurta waa ogeed khayre ay ka tuurtay doorasho ha la qabto keliya xataa doorasho toosa ma dhihin doorasho dadban ma dhihin anaa musharaxa ma dhihin okay haddana roob laa yimid musharax madaxweyne ma aha wixii hala toosiye u leeyahay markaasaa ciidan lagu soo weeraraya madaxtooyada dhexdeeda marka waad u jeedaa meesha dhibaatadu ka jirto arrinkaasna soomaali iyo ajnabiba waa arkaane wakti badan yaana isaga qaadina aan hore u sacan Waa meesha gartay.
dhibaatada ka jirtay waa gartay eh, eh, cabdulqaadir waad la socotaa doodaas Eh, madaxweyne farmaajo eh, ra-iisul wasaarihii horena markuu doorasho soo hadal qaado uu ku tegay buu leeyahay profesor xasan sheekh cali ra-iisul wasaarahana doorashada isagoo ka shaqaynaya ayuu haddana horu socod la imaan la ayaa sababo la xiriira khilaaf madaxweynaha ka imaanaya ad miyaana taa kuu muuqan oo doodaas dadka ay soo qaadayaan weliba dad badan ay qabaan haddana arki karin Een, waxaan eh, la soconnaa eh, runtii afartii sano ama shantii sano eh, uu madaxweynahan joogay eh, farmaajo een, berigii hore wuxuu qabay doorasho shacabka inay gaarto oo doorasho xisbiye ku dhisan in la qabto sharcigii la dejiyeyna qaabkaasaa lagu dejiyey laakiin baarlamaankii jiray ayaa arintii eh, wareejiyey oo ka dhigay in la aado doorashadan iyo maamul goboleedyada runtii ayaa waxay ka shaqeeyeen in la aado doorasho dadban oo nooc hadda aan hayna ah oo doorashadii sanadkii hore oo, eh, 2016 laakiin kor loo qaaday ah.
waqti- laakiin waqtiga doorashada qofkii waxaan codka waxaan la rabaa helay, eh, madaxweyne waqtiga badnaa ma aha.
madaxweynuhu tanaasulka ugu weynaa oo sameeyey oo runtii madaxweynayaashii ka horreeyey xataa aysan sameynin ayuu wuxuu sameeyey sanadkan bilowgiisii ee, bishii abriil oo ah in ra-iisul wasaaraha loo gacan geliyey markay madaxweynayaashii maamul goboleedyada qaar laba madaxweyne maamul goboleed ay diideen inay soo xaadiraan shirkii golaha wadatashiga qaran yaa madaxweynuhu wuxuu ku wareejiyey ra-iisul wasaaraha inuu daadihiyo doorashada waxay tahay runtii odaynimo taa ka weyn ama tanaasul ka badan ma jirin Eh, waxyaabaha aan isku khilaafsannahay eh, saaxiibkay iyo akhyaarta qaar waxay tahay eh, shuruucda dalka mar walba waxay siinaysaa madaxweynuhu inuu yahay eh, haykalka dowladnimo qofka ugu sarreeyo Eh, sharciyadiisuna ay ilaa hadda sii jirto ayna jiri doonto ilaa madaxweyne kale ku wareejiyo taasaa waxay keentay afar iyo toban bilood kadib markii ra-iisul wasaaruhu uu dhaqaaji waayo doorashada ay timiday ra-iisul wasaaruhu du- shuruucda xataa lagu shaqaynayo waa ka horreeyeen oo sharciga toban iyo toddobo oo soo baxay eh, sharciga laba eh, soddon la yidhaahdo oo madaxweynuhu saxiixay eh, eh, octoobar ee sebtembar yaan rabaa uu saxiixay octoobar tobankeeda uu saxiixay sharci ahaan loo soo saaray oo la faafiyey ra-iisul wasaaraha waa ka horreeyey waxaa ka horreeya habraacyada lagu shaqaynaayo marka isagoona habraacyadii arki karo soo ma ay- asagoona lagu habraacyadii shaqayn karo.
asagoona habraacyadii iyo si fiican u darsin khibraddiisa oo siyaasad iyo dowladnimo iyo xilliga lagu jira runtii aan isleeyahay aad iyo aaday uga yar tahay ra-iisul wasaarayaashii hore wuxuu sameeyey ee guddigii khilaafaadka iyo toban toddoba xubnood oo ka mida uu diray ma dhicin guddiyo khilaafaadaa jiri jira waxaa jiri jiray technical committee xilligii laba kun toban iyo laba oo labaatan iyo toddoba qof ka koobna waxaa jiray guddi eh, fiid la yidhaahdo oo federaalka ah haddana wuxuu ka shaqeeyey eh, eh, eh, eh, in guddigii eh, fiidna khilaafaad uu ka dhex dhaco oo ugu dambayn eh, eh, isqabqabsadaan guddigii oo guddi aana shaqaynayn hadda labadii guddiba ay noqdaan guddiyo eh, sh- eh, eh, eh, maxaan kuu sheegaa cuuryaan ah taasi waxay keentay in madaxweynuhu Aad baad u mahadsan.
madaxweynuhu uu- uu faragelin ama toosin uu markii hore ku Aad baad- sameeyo aad baad- waxaa kasii daran oo Waqtiga- ka- ka waqtiga- muhiimsan waxaa kasii daran oo ka muhiimsan madaxweyne farmaajo xilligiisii dhowr mar ayuu wuxuu- wuxuu sheegay in eh, eh, corruptionku uu yahay khad cas Eh, laba kun toban iyo sideedeedii eh, xilligii oktoobar sanadkii laba kun iyo labaatanka wuxuu soo saaray eh, sh- Cabdiqaadir sharci- taasoo- Cabdiqaadir taasoo shar- hormaanaya, oo sharci maanta.
sharci aad iyo aad uga Dood- hormaanaya dood- waxaan rabaa dood- qaybta labaad oo aasaaska u ah sababta u ah hawsha.
brofesor liibaan aad ayaan aragti aad tixgelinaya taa musuqmaasuqa u imaan doonaa Eh, brofesor hadda khilaafka waxa uu gaaray beesha caalamka inay soo farageliso ama hadalla ay ka soo saaraan marxaladan taagan maraykanku waxa uu leeyahay waa in wada hadal la aadaa madaxweynahana waa inuu eh, eh, shaqada ra-iisul wasaaruhu taageeraa eh, doorashada ku aadan arrintaasi mis leedahay xal bay keeni kartaa markaad eegto waana la aqbali karaa dhinacyadiis ay kuwa aqbali karayo egtahay isna waxay la tahay eh, beesha caalamka iyo soomaaliya marka aan fiirino arrimaha arrimaheeda waa maraaxiil kala duwan ayay soo martay marxaladda kolkay dowladda kumeel gaar ay ahayd waxaa jiri jirtay si toos ah arrimaha soomaaliya inay fara- faraha ula geli jirtay Mhm.
oo iyaa jiri jiray marxaladan oo oo ka soo bilaabatay madaxweyne xasan sheekh maxamuud ilaa marxaladan waa dowladda si kala loola dhaqmaa oo cala alaqal arrimaheeda daakhiliga waa loo tixgeliyaa ha yeeshe ee ee tixgelintaasi ma gaarsiisana boqolkiiba boqol ma gaarsiisana oo waxaad arkaysaa marka aad si ee, aqoon-yahaan ahaan u fiiriso ee, weli waxa ay ee, chapter 7 ayaad moodaa inuu haraynayo howlaha soomaaliya oo kale sababtoo ah haddaad aragto dowlad mar kastaba eh, envoy khaasa ama uqaabilsane arrimahood wasiir khaarijiya waa la arkay uqaabilsane haddii ay jirtaba waa dowlad korjoogtayn aan isha lagu hayo wey isha lagu hayo marka eh, wax- eh, isku hayntaas keliya waxaa keenaysa iyadana dhaqaalo fara badan oo lixaad leh ay beesha caalamka ay ku bixiyaan wadamada reer galbeedka ay ku bixiyaan marka taa waxaa keenaysa in maadaama mandiqada amni ahaan ay isku xiran tahay oo laga cabsanayo in ay kaalin ku yeelato waa muhim Eh, laakiin isla markaasna la tixgeliyo arrimaha gudaha labadaba marka in dhoweydba waa aragtaa marka waxyaalaha ka soo baxaya beesha caalamka eh, ha la xaliyo si kale lahjadu mararka qaarkood ha kala adkaato laakiin marna ma gaarsiisnaanayso oo waxaan ila tahay eh, si toosa laakiin waa eh, madaxda iyo hay-adahana way og yihiin in weliba jabtarka 7 uu weliba haraynayo uu ka warqabaa marka waxay la tahay waa waa breshar lagu samaynayo eh, maxaa la yidhaahdaa eh, dhammaan dhinacyada si eh, loo dejiyo eh, arrimaha yani eh, aan laga looga sii darin iyo xagga in la aado xagga doorashooyinka marka waxaan isleeyahay waa cadaadis cadaadiskaasna iyaga keliya ma ahe gudaha xataa kolka la yidhaahdo waxaa kaalin weyn oo aad yani oo qurux badan qaatay eh, taliyayaasha ciidanka soomaaliya oo iyaguna muujiyey bisayl oo yidhaahday waxaan rabnaa inaanan marnaba aanan ku dhex milnin eh, khilaafka siyaasadeed isla markaasna aan u dayno Ani waxay la tahay annagana ka eh, musharayd ahaan waxaan qabnaa hay-adaha eh, eh, dawliga ah iyo dowladeed oo qaranka ah iyo oo ciidanka uu ka mid yahay iyo iyo hay-adaha nafteeda wasaaraadka iyo wax walbaba inaanan khilaafaadka siyaasadeed inaysan mar walbaba aysan noqon adduunka khilaafaad waa dhacaa laakiin mar walba waa laga ilaaliyaa organka oo mataqaana dawladda lana waa kaas waa wax haraya khilaafkan siyaasadeedna waxaa lagu xaliyaa ama hadduu baarlamaan jiro baarlamaana lagu xaliyaa haddii kalena waxaa lagu xaliyaa heshiis siyaasadeed oo kale ayaa lagu xaliyaa rofesor waxaan rabaa xasan sheekh cali inaan dadka na daawanaya na dhegaysanayana u caddaado warkan wada hadalaya maamulada qaar sida aan xogta ku helayna ay ay naawilayaan in la galo oo doorashadii lasii wado madaxduna ay wada shaqeeyaan ma kula tahay adoo ka tusaale qaadanaya dhacdooyinkii hore tan maanta lala akrin karo ma kula tahay in xalkaasi uu noqon karo mid midho dhala oo horena loogu socdo horta haddaad maqashid wada hadal iyo in la heshiiyo waa wanaag laakiin nin hurday haddaad kiciso waa unkii aad taqiino wa maxaa ula jeedaa waxaan ula jeedaa madaxweynihii hore ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo waa un farmaajihiisii wax isfarmaajo cusub soo dhalama saas darteed aniga waxaan qabaa ama ay ila tahay oona sax ah sida ku qoran shuruucda dalka kana ugu sarreeya qodobkiisa boqol iyo saddexaad wuxuu leeyahay xukuumadda xilgaarsiinta ayaa xilka u qabanaysa una gudanaysa si dastuurka waafaqsan kaasi waa heshiiskii dadweyne kii ugu sarreeyey waxaa kaloon haysanaa heshiiskii siyaasadeed ee an shan iyo labaatankii mey oo talada doorashada iyo amniga lagula wareejiyo ra-iisal wasaaraha waxaa kaloon haysanaa taageerada shacbiga soomaaliyeed inta wanaagga iyo waxwada qabsiga jecel waxaa kaloon haysanaa taageerada caalamka marka haddii aad dastuurkii aada haysatid oo aada haysatid heshiis siyaasadeed aad haysatid oo aad taageeradii shacbiga aad haysatid oo taageeradii caalamka aad haysatid haddana ay maanta madaxweyneyaasha maamul gobollada isu yimaadeen waxaa loo baahan yahay in laysu yimaado oo ay dhammayst hadda kahorba iyagaa go-aanka gaaray asoo asagu jooga madaxweyne hore villa soomaaliya waxba la weydiiyey ayaa go-aanka la gaaray haddana waxaa la rabaa sidii oo kale wixii dhimanoo doorashada cabasho ka timid in la saxo oo la qabto maxamed cabdulaahi farmaajane melihi guriga uu degan yahay kirada hayska dhiiba melihi laakiin wax oo political credit ah oo tale ah ou haayo male waa ninka madaxtooyadii gudaheeda ciidankii soomaaliya kuwa ugu dambeeyey koofi guduudda had hadduu dirbida isu geliyey wax damboo loogu laabta ma laha ninkuna waa ninkaa naqaano shan sanowna hortaagnaay oon arkaynay siduu waxyeelaya aan arkaynay odaytanimadii oo gabay marka odaytanimo aan shan sana ka weynay hadda kama helaynee waktiga yaanan iska qaadin eh soomaaliya horeha u socoto doorashadaanne doorashadaanne dadka qaar waa ogaaya maa dad oo wax rabaan waa iska doorashadaanne waxay noqon doontaa doorashadii rooble taariikhda waxay ku geli doontaa oo ilmaha soomaaliyeedee dhalan doona qarniga dambe loo dhigi doonaa doorashadan inay ahayd doorashadii rooble ku qabtay cabdulqaadir xalka maxaad u aragtaa waxaan rabaa marka hore dhibka dalka haysta wax waaye waa aqoon-yahan aanan akrinaynin shuruucda dalka u taalo shuruucda dalka u taalo waxaa ka mid ah dastuurkan uu hadda hayo brofesoorka waxaa kaloo oo shuruucda dalka u taalo tahay xeerka uu brofesoorka sheegayo oo dhahayo xeerka lambarkiisu yahay soddon oo ka yimid heshiiskii maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka heshiiskaas qodobkiisa saddexaad faqradiisa koowaad waxaa ku qoran baarlamaanka soomaaliya ee tobanaad waa jiraya ilaa laga dhaariyo warkaan dhegeyso ilaa laga dhaariyo baarlamaanka kale koob iyo tobanaad marka xalka maxaad u aragtaa wax yar aan dhamaystiro aan dhamaystiro qodobka labaadoo ku xiga oo faqradiisa biina waxay tahay hay-adaha kale oo ka mid yahay madaxweynahana way haynayaan ilaa lagu bedelo madaxweyne kale oo la dhaariyey ama asagu doorashadu inuu ku guulaysto mar kale loo dhaariyo madaxweynaha soomaaliya sidaas darteed waxaan rabaa brofesoorka iyo dadka kalena inay ixtiraamkii oo madaxweynaha ay muujiyaan liban waxaan rabaa aragtida siyaasadda waan aragnay iyo sida aqoonyahanka nala joogay u kala aaminsan yihiin waxaan rabaa bal adiga tii bulshada rayidka adoo ku hadlaayo adoo inaad qiimayso ugu dambeyn erayo koobanna ku sheeg xalka maxaad u aragtaa xalka waxaa weeye horta instituushanada dalka ee ka jira ee hay-adaha siyaasiga ah oo hadda marxaladan kale guurka ku jira ee sidaan hore u sheegay shuruuc badan oo mararka qaarkood meelaha qaarkood gaabs uu ka jiro rosoorka hadda arrintan dastuurka waa asaas waa sax laakiin dastuurkan naftiisa ayaa waxaa jira faqrado badan oo waxaa mar walbaba prime ministerka iyo madaxweynaha isqabqabsiga waxaa keena in dib u eegis lagu sameeyo waa la waa la sameeyey laakiin weli lama baas kareen waxaasoo dhan waa lagaga gudbi lahaa waxaa kaloo lagaga gudbi lahaa haddii maxkamad dastuuri ah ay jirto markii noocan oo kale waxyaalaha la isku qabto dib loogu noqdo ma jiro marka marxaladda noocaas ah waxaa looga gudbaa waayeelnimo iyo doorasho xaggeeda in la aado ayaa yani asaas u noqonaysa aad baad umahadsantihiin dhammaantiin aad baad umahadsantahay adigana brofesor liibaan doctor xasan sheekh cali brofesor liibaan xuseen ciise iyo cabdulqaadir maxamed cusmaan oo cabdulqaadir barnaamij loo yaqaano oo ah falanqeeyo siyaasadeed barnaamijkii ayay igala qaybgelayeen akhyaarta inala socotay intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo muqdisho idinkaga imaanayay dhegaystayaal daawadayaal intaan dib dambe isku arki doona waxaan idin leenahay nabadgelyo
cabdicasiis barrow ayaana soo jeedinayay faaqidaada toddobaadka halkaad weli nagala socotaan